kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa xaaladda shaqaalaha soomaaliya duruufaha ay ku shaqeeyaan xuquuqdooda iyo ururada ay ku midaysan yihiin xilli toddobaadkan caalamka laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka barnaamijka waxaa maanta marti noogu ah maxamed cusmaan xaaji oo ah guddoomiyaha dalladda xiriirka guud ee ururada shaqaalaha soomaaliya ee maxamed marka hore kusoo dhowow barnaamijka walaal aadaa u mahadsan tahay v o a iyo martida mikrofoonka waa mahadsantihiin marka hore waxaad nooga warantaa dalladan aada guddoomiyaha ka tahay iyo shaqada ay qabato
walaal aadaa u mahadsan tahay dalladan somaly congress of trade union ama ururka shaqaalaha oo xiriirkii guud ururada shaqaalaha ah oo ay ku midaysan yihiin kow iyo toban urur shaqaale kow iyo tobankaas urur shaqaale waa ururo shaqaale oo u istaaga in xuquuqda shaqaalaha xubnahooda u doodo kow iyo tobankaas urur shaqaale oo ah intii isku xirfad ahba ay union samaysteen waayo waxa ay dalladan matasho kow iyo tobankaas urur oo kale ah ururka shaqaalaha macalimiinta somali national union of teachers somali transport and allied workers union oo ah shaqaalaha gaadiidka somali agriculture workers union oo ah beeraleydii health care workerskii communicationkii fisherskii dhammaan dekeda shaqaalaha dekadaha ka shaqeeya domestic iyo hoteelada iyo shaqaalaha ka shaqeeya constructionka electricityga iyo fanka iyo farshaxanka intaas urur shaqaale oo ah kow iyo toban urur shaqaale ayaa ku mideysan daladan waxayna ku shaqeeyaan sidii xuquuqda shaqaalaha soomaaliyeed intii isku xirfad ahaba ay xuquuqdooda u ilaalin lahaayeen goobahay ka shaqeynayaan caafimaadkooda ay u daryeeli lahaayeen shaqaalaha xuquuqdoodii oo kala gegedisan oo ay haddii ay ahaan lahayd fasaxyadii haddii ay ahaan lahayd haddii dhaawac ama dhibaato kasoo gaarto goobaha shaqada haddii ay ahaan lahayd in mushaarkoodii mushaar u qalma ay tahay waxaasu idil waayo waxa ay ka shaqeyso daladan xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed ee sokoto waa gartay marka waxaad sheegtay in ururo iyo shaqaale ay ku midaysan yihiin bal waxaad nooga warantaa xaaladda shaqaalaha soomaaliya aad sheegtay in ururkan ama daladan ay ku midaysan yihiin walaal aadaa umahadsan tahay sidaa ka warqabto dalkeena muddo badan dagaalo sokeey isaga soo jiray waxaa aada u adag in xuquuq laga hadlo markii dowladihii ku-meel gaarka ee dalka dib uga soo bilowdeen xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed ee sokoto wuxuu dadaal badan geliyey sidii sharciyadii dalka ama hadday ahaan lahaayeen kuwa gobolka loo heli lahaa in in marka hore xuquuqda shaqaalaha lagu xuso dhammaan sharciyada dalka waxaa ugu horeysay in dastuurkii kumeel gaarka ahaa ay ururadii shaqaalaha door weyn ku lahaayeen sidii meeshaas loogu muujin lahaa in xuquuqda shaqaalaha ay tahay wax waajib ah saasii lamid ah guddiyadii dib u eegista dastuurka dhammaantood xiriir guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed wuxuula lahaa wada shaqeyn ah wasaaraddii u xil saarneed arrimaha shaqada in iyadana xiriir fiican ka dhexeeyay marka xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed sokoto wuxuu waqti badan geliyey sidii ururka shaqaalaha ama shaqaalaha soomaaliyeed ay u noqon lahaayeen kuwa lamid ah shaqaalaha kale ee dunida xuquuqaadka shaqaalaha ay lahaayeenna ay ay noqdaan kuwa ay cid walba ilaaliso waxaan aada waqti badan u gelin loo shaqeeyaasha dalka sidaa la socotid aada waxaa u yar shaqaalaha dalka shaqaalaha dowladda u shaqeeya dalka waxaa u badan in shirkado iyo loo shaqeeyaal oo private ah taas waxay keentay in xuquuqda shaqaalaha aada u dayacnaato oo aanay jirin hay-ado oo xuquuqda shaqaalaha ilaaliya oo ama hadday ahaan lahayd dowladii dhexe oo ay ahayd in shuruuc iyo inta kasoo saarto qofkii ama combanigii xuquuqda shaqaalaha ku tunta ay noqoto maxkamadda ama wax lasoo saaro taas waxay keentay in shaqaalihii iskood intay isku abaabulaan danahoodii shaqaalaha iyaga raadsadaan goobaha ay ka shaqeeyaanna ay wax loo yaqaano collective bargaining agreement heshiis fadareed la galaan taas oo ay ku ilaashadaan xuquuqdoodii ay lahaayeen ama goobtaas shaqada ay ka shaqeynayeen ay u noqoto mid la ilaaliyo
marka waxaa kasoo sheekeysay xaaladda shaqaalaha iyo weliba xuquuqahooda iyo wixii ku saabsanaa bal waxaad nooga warantaa habka shaqo helista dadka marka ay noqoto dhinaca fursadaha shaqo qaabka ay ku helaan
walaal aadaa umahadsan tahay waa garan kartaa wadan wakti badan burbursanaa oo ay shaqooyinkiisii aad u yaryihiin oo ay adag tahay in shaqo ama ha noqoto hay-adaha dooliga ama kuwaan dooliga ahayn habka shaqo qorisa dalka aad ayay waxay u tahay mid aad u adag sababtoo ah markii loo loo noqdo shaqaalaha dowladda ma jiraan habab imtixaan inta loo galo loo tartamo oo uu qofka aqoontiisii iyo wixii uu soo bartay shaqo uu ku helo taas waxay keentay in qofka uu shaqo ku helo cidda uu yaqaano iyo iyo cidda dowladda uga matasha ay ay markaas shaqo u raadiso taas waxay keentay in shaqaalihii ay noqdaan kuwa lagu qoro hab ama wax loo yaqaano hab qabiil ah ama ha noqoto hab aqoon ha noqoto marka waxay keentay habka shaqo qorisa dalkao dhan inay inay cadaaladda ka fogaato oo ay noqdaan in qofkii lagu qoro meeshii marka taas waxay keentay in qualitigii shaqadii loo baahnaanay aada u yaraato maadaama aanan aqoon iyo xirfad iyo skill qofka uu leeyahay aan lagu shaqaalaysiinin taas waa markii la joogo heerka dowladda ama habka shaqo qorista ee dowladda sidaas si lamid ah shirkadaha privatka ahna waxay waxay wax ku qoraan in ay waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ay isleeyihiin skill lagama maarmo markii laga soo tago shaqooyinka intooda badanna waxay noqdeen kuwa lagu qoro hab reer ama ama ama qofka qof u yaqaano taas waxay keentay in xuquuqda shaqaalaha marka laga hadlo oo qofkii asoo dhiban oo laga yaabo inaysan jirin saacado oo go-an oo sidii standardka ah oo inuu sideed saac qof ka shaqeeyo uusan ka badan shaqeeyo markii uu yidhaahdo saacadii saacad ka badanaa shaqeynana lagu yidhaahdo isagoo og in habka lagu qoray ay tahay hab qaraabo ama in adeernimo taasna la yidhaahdo waa og tahay shaqada shaqadaanaa ku siinay marka waxay keentay taas inuu qofkii xuquuqdiisii uusan u doodi waayo oo uu saacado ka badan saacadihii loogu talagalay shaqeeyo fasaxyadii xaqa oo u lahaa oo ahayd in sanadkii hal bil fasaxa uu helo uusan helin waxa ay yidhaahdaan overtime ama shaqa wakti dheeraada waktigii lagula heshiiyey ka badan haddii uu shaqeeyana ay ahayd inuu helo waxaasoo dhan uusan helin marka waxaa waxaan aada uga shaqeynay in habka shaqo qorista ay noqoto hab cadaalad ah loo sameeyaha loo tartamo taas bedelkeed taas bedelkeeda marka waxa wakti badan gelinay inaa inaa ina inay noqoto qof habka shaqo qorista inay cadaaladda ku dhisnaato dhinaca kale ee dunida waxay xustay maalinta shaqaalaha adduunka ee toddobaadkan marka soomaaliyana waxay ugu soo gelaysaa iyadoo heerka shaqeyraanta dadkeeda uu sii kordhayo bal waxaad nooga warantaa heerka shaqala-aanta dadka iyo iyo xaaladaha ama caqabadaha ku xiran
walaal aadaa umahadsan tahay saa sheegtay maadaama dalkii uusan ka jirin wax loo yaqaano maalgashi xoogan ama ha ahaado foreign investment ama shirkado waaweyn oo maanta kambanida waaweyn oo dunida ka shaqeeyaan oo aan soomaaliya xarumo ku lahayn oo aan dad badan shaqaaleysiinin dalkii oo iska noqday dal burbursan kaabihiisa dhaqaalaha aan shaqeynin warshadihii dalka uu lahaayo aan dib u jirin taas waxay keentay in dhalinyarada intooda badan dalkii ka cararaan shaqo u doontaan meelaha kale aadna ay u yaraato habka qofka inuu shaqo helo taas oo aa garan kartid in dhalinyarada intoodii badan maanta ay shaqo la-aan yihiin waxaa lagu sheegaa habka ama shaqo la-aanta dalka ka jirta in ka badan boqolkiiba lixdan iyo shan waana og tahay dalka dhalinyarada joogtahay waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhalinyaro
maxamed cusmaan gabagabadii ayaan soo gaarnay sidaan la soconno waxaa dalka ka shaqeeya shaqaalo badan oo aan soomaali ahayn marka daladan xiriirisa shaqaalaha ma ka tirsan yihiin sideese uga warhaysaan xaaladahooda iyo xuquuqahooda iyo weliba cidda ay hoos tagaanoo ama dowladda soomaaliya ayaa ka mas-uul ah mise meelihii ay ka yimaadeen
walaal aadaa umahadsan tahay shaqaalaha ajnabiga horta dalka imaanaya waxaa dowladda soomaaliyeed waxay siisaa fursad waxa loo yaqaano warqad shaqo oo ay xaq ugu leeyihiin inay waddanka oga shaqaystaan taas marka waxay wadanka ku yimaadaan si sharci ah oo dowladda soomaaliya fasax ka haystaan ayay dalka ku joogaan saasi lamid ahana xiriir guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed wuxuu ilaaliyaa xuquuqdooda dadkaas ajnabiga ah ee dal ka shaqeeya saasi lamid ah oo dad fara badan oo soomaali ah oo wadamadaas oo hadda u badan oo dowladaha dariska ah oo dadkaas shaqaalaha laga keeno iyadana dad fara badan oo soomaali oo ka shaqeeya ayaa jira xiriir guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed wuu ka warqabaa ajaanibta dalka joogto iyo shaqooyinka ay qabtaan saasi lamid ahna wuxuu xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed ka shaqeeyaa in dadka ajnabiga ah ee dal ka shaqeynaya xirfadaha ama hawsha ay qabanayaan ay noqdaan kuwa aan dadka soomaaliyeed laga helin oo ay noqdaan xirfado oo naadir ah oo ay qasab tahay in dad ajnabiya loo qaato haddii la heli karo dad soomaaliyeed oo xirfadaas ka shaqeeyana ay noqdaan dadka soomaaliga ah kuwa hawshaas qabta marka xiriirka guud ururada shaqaalaha soomaaliyeed sakoot wuu ka warqabaa dadkaas ajnabiga ah ee dalka ka shaqeeya dowladdana waxay siisaa furs ruqso shaqo oo la yirahdo work permit taas ayna dalka ku joogaan marka waa si sharciya dalka ku joogaan xiriir guud ururada shaqaalaha soomaaliyeedna wuu ka warqabaa xuquuqdoodana wuu ilaaliyaa si ay waxaa jira ururada shaqaalaha ama heer gobol ama ama heer internationalba isku xiran yihiin oo ay tahay in dadka ajnabiga ah oo goobahaas wadamadaas ama hadday noqon lahaayeen east african trade union confederation ama haddii ay noqon lahaayeen tan guud ahaan oo ururada shaqaalaha africa oo kale organisation of african trade union unity waxaa ka wada shaqeynaa sidii dadka ajnabiga ah ama kuwa soomaaliyeed oo wadamadaas joog ha noqdaan ama kuwa kaloo ajnabi ah oo soomaaliya ka shaqeeya ha noqdaan ee xuquuqdooda loo wada ilaalin lahaa aadaa umahadsan tahay aadaa umahadsantaha walaalkee
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa maxamed cusmaan xaaji oo ah guddoomiyaha dalladda xiriirka guud ee ururada shaqaalaha ee soomaaliya waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo